Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado sideediyolabaatanka bisha mey sannadka labakunyoafarlabaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo bangiga soomaaliyeed eslaam bank la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xira dekedda jabuuti ilaa xuduudda etoobiya kolley waa mashruuc halbowlaha oo dalka jabuuti iyo ganacsiga etoobiya labadaba oo halbowle u ah annagu annagoo ah salaam african bank waxaannu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaannu goobjoog u noqonno bilowga mashruucan duda balala ilaa dikhi lagu dhisaayo inaannu maalgelintu u baahnaa aanu siino marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructureka jabuuti
sidoo kale war ku saabsan madaxweynaha jabuuti oo xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaarihii hore ee britain tony blair waxaa kalood maqli doontaan kumanaan arday oo deegaanada puntland uu uga socdo imtixaanka shahaadiga ee ardayda ka baxaya fasallada dhexe iyo sare ee iskuullada sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee kenya oo si weyn uga soo horjeestay qorshe cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga kenya kaasoo saameyn taban ku yeelan doona horumarka deegaanada oomanaha ah iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida hogaamiyaasha caalamka ayaa si adag u cambaareeyey duqayn cirka ah oo ay habeennimadii axaddii ciidamada israa'il ku dileen ilaa iyo shan iyo afartan qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar caruur iyo dad waayeel ah gudaha degmada rafax ee cirifka koofureed ee marinka khaza saraakiisha caafimaadka ee khaza iyo howlwadeenada ururka bisha cas ee falastiin ayaa sheegay lagu dilay weerarka cirka ee xaafadda tal al suldaan ay labaiyo toban ka mid a ahaayeen dumar siddeed caruura iyo saddex qof oo waayeel ah waxay sidoo kale sheegeen in meydadka qaar la aqoonsan waayey kadib markii ay gubteen ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu oo duqaynta lagu dilay dadka ra'yidka ah ee rafax qirtay ayaa dhibaatada dhacday ku tilmaamay qalad laga murugoodo isagoo intaa ku daray inay baaritaan ku samayn doonaan maraykanka ayaa isniintii ku booriyey israa'il in ay taxadar dheeraad ah muujiso si ay u dhowrto rayidka balse waxa uu ka gaabiyo inuu ku baaqo joojinta duulaankeeda rafax laakiin dalalka kale ee reer galbeedka ayaa iyagana cambaareeyey duqayntii axaddii lagu laayay falastiiniyiinta rayidka ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa ex ku sheegay inuu ka carooday weeraradii ugu dambeeyey israa'il isagoo yiri waa in howlgalladan ay joogsadaan wuxuu intaa raaciyey inaysan rafax ku oolin meel ay ku nabadgalaan dadka rayidka ah ee reer falastiin hadalka macron kadib ayay kumanaan qof oo ka soo horjeeda weerarada rafax ku mudaharaadeen magaalada baariis wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ah analina berbog iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa iyagana waxay markaasi sheegeen ama ay cambaareeyeen weerarada iyagoo dhinaca kalena ku baaqay in loo hogaansamo xukunka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee heeg dowladda kanada ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday duqaynta lagu hoobtay ee rafax waxayna ku baaqday xabad joojin deg deg ah dowladaha turkiga sacuudiga masar imaaraadka qatar urdun iyo kuwo kale ayaa si isku mid a u cambaareeyey duqaynta ay ciidamada israel habeenkii axadda ku dileen tobannaan qof oo ka mid a rayidka rafax ee koonfurta ghaza waxaana markaasi ay noqonaysaa duqayntan tii ugu weyneed ama ugu ballaarneed ee laga fuliyo rafax tan iyo intii israel ay ku baaqday inay fulinayso howlgallo dhulka ah oo ay sheegtay inay ku baacsanayaan saraakiisha xamaas oo ay sheegtay inay weli ku dhuumaalaysanayaan rafax dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowladda jabuuti ayaa bangiga soomaaliyeed ee salaam bank la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xidha dekadaha jabuuti ilaa xuduudda ethoobiya jidkan oo ah kan ugu ballaaran uguna dheer ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka ethoobiya ayaa dib u dhiskiisa uu waxweyn ka tari doonaa fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ah ee habeen iyo maalin isaga kala goosha labada dal dhinaca kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain tony blair oo horkacaya xubno ka tirsan machadka uu madaxda ka yahay ee tony blair institute faahfaahinta warkanna waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse jaamac ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain tony blair ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha jabuuti aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo markii u horreysay soo booqday dalkan jabuuti wadaxaajood wanaagsan ayaan la yeeshay madaxweynaha annagoo isla soo qaadnay horumarka jabuuti ay ku tallaabsatay sanadadan dambe waayo jabuuti waa jasiirad nabada anigoo ku hambeliyey madaxweynaha nabadgelyadaasi iyo xasiloonnidaasi sidoo kale waxaan isla soo qaadnay arrimaha degmadan iyo caalamka iyadoo maxadkaygu uu la shaqeeyo xukuumadaha caalamka jabuuti waxay haysataa fursado ay ku baahin karto dhaqaalaheeda sidaasi darteed jabuuti waxay noo tahay dal ku fadhiya waxyaabo badan oo laga faa'iidaysan karo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka jabuuti maxamed cali yuusuf oo kulankaasi ka qayb galay ayaa isna la hadlay saxaafadda ser tony blair oo hore u ahaa ra-iisul wasaaraha dalka britain oo aad garanaysaan dabcan waa shaksi ay ku urursan tahay waayaaragnimo badan gaar ahaan xagga nidaamka maamulka isagoo maxadkiisa tony blair institute adeegsanaya ayuu dalalka la wadaagaa waayaaragnimadiisa si ay uga faa'iidaysan karaan khibraddaasi sidaasi darteed wuxuu talabixin siiyaa ilaa labaataneeyo dal oo afrikaana isagoo iskaashi la leh dalal ka tirsan eshiya iyo latin america iskaashi ayaa haddaba dhex maray jabuuti iyo maxadka t b i tony blair institute iyadoo madaxweynuhuna uu soo dhoweeyey iskaashigaasi dhinac kale hay-adda dowladda jabuuti ee d p c r jabuuti bor corridor road ee qaabilsan maareynta jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka jabuuti iyo xuduudaha etoobiya iyo bangiga soomaaliyeed ee salaam african bank ee xaruntiisu ay tahay jabuuti ayaa kala saxeixday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mida jidka ugu ballaadhan dalka jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka etoobiya agaasimaha guud ee d p c r cabdi ibraahim faarax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin howlahan howlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhammaystiran oo lagu samaynayo jidka isku xidha degmada dudub allaale iyo magaalada dikhil ee ka tirsan jidka ballaadhan ee waddada qarane koowaad oo maalinta keliya ay adeegsadaan in ka badan laba kun oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysa jabuuti amba ka soo socota etoobiya dhaqaajinta iyo hirgelinta howlahan waxay si wanaagsan iskugu xidhi doonaan marsooyinka jabuuti iyo macaamiisha etoobiya iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka deggan dhulka jidkan uu dhex maro oo kale ah dadweynaha ku teedsan jiidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada calisabeex iyo dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan jabuuti sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada waddooyinkaba agaasimaha bangiga salaam african bank jaamac xirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhoweynayaan iyaguna howlahan mashruucan kolleyda waa mashruuc halbowlaha oo dalka jabuuti iyo ganacsiga etoobiya labadaba u ah halbowle u ah annagu annagoo ah salaam african bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu goobjoog u noqonno xarigdhiga ama xarigjarka bilowga mashruucan duda balala ilaa dikhi lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda alnasri oo ah shirkadda ku guulaysatay mashruucan fulintiisa mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka jabuuti qaabilsan ee debesarta waxayna weydiisteen inaannu mashruucaas ka qayb qaadanno maalgelinno annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna waxaannu si fudud oo deg dega markiiba ugu oggolaannay mashruucaasi inaannu maalgelintu u baahnaa aannu siinno marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructureka jabuuti qaybihiisa kala duwan guddoomiyaha gobolka dikhil xasan cabdi rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doono mashruucan aad iyo aad aya markaa dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim dhaqaale ayay noo tahay oo isku xidhaysaa etoobiya iyo jabuuti marka shaqa abuurna way keeni doontaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka cali sabeex cabdulmelik maxamed banoyta ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta howlahan waddadan iminka la wado dakhal iyo cali sabeexba waxbay u tari doontaa iyo magaalada jabuuti oo idil waxbay u qabataa guddoomiyaha shirkadda alnasri injineer xasan axmed ee u xil saaran dhismaha howlahan dib cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarkii ay iska saaraan fulinta howlahan waddadan oo halbowlo u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xidhka kaargeesaogahamba wax kaargoo la dhaho jabuuti boorka jabuuti ilamaya etoobiya wixii etoobiya ay dhoofinaysay boorka jabuuti ka dhoofinayso iyo wixii boorka uga soo degay etoobiya loo geynayaba halkii halbowlihii loo marinayo weeyaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
guud ahaan deegaanada puntland ayaa waxaa ka socda imtixaanka shahaadiga ee ardayda ka baxaysa fasalada dhexe iyo sare kaasoo ay u fariisteen arday ka badan labaatan kun wasiirka waxbarashada ee puntland fu'aad abshir axmed ayaa faahfaahinta imtixaanka ardayda gelaysa iyo kuwo uu sheegay in laga joojiyey uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac imtixaanku maalinkii shan iyo labaatanaad ee bishan shanaad shan iyo labaatankeedii ayaan daah furnay dhammaan gobolada oo dhan buu ka dhacayaa boqol iyo afartan xarumood oo degmooyinka iyo xarumaha gobolada puntland oo dhan ayuu ka kala dhacayaa kotan kun iyo sideed boqol iyo kow arday baa u fariisanaysa oo isugu jirta fasalada dhexe ee sideedaadka iyo fasalka afraad ee dugsiga sare afar iyo toban kun laba boqol soddon iyo sagaal ka mid ahi waa ardayda fadaad ee dugsiga dhexe imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa toddoba kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo labana waa ardayda dugsiga sare ee fasalka afraad u fadhiisanaysa waxaan isleeyahay ilaa kun iyo saddex boqol markii laisku daro kormeerayaal ilaaliyayaasha iyo caawiyayaasha kun iyo saddex boqol tiro ka badan oo howlwadeenna ah oo wasaaradda waxbarashada ka tirsan ayaa ku howlan oo ka shaqeynaya xarun kastaba waxay leedahay kormeere gobol kastana wuxuu leeyahay kormeere guud meel kasta center kasta oo imtixaanku ka dhacayana waxaa jooga ilaaliyayaal dhammaan dadkaas waxay ka kala socdaan ama ka kala yimaadeen wasaaradda waxbarashada iskooladeeda kala duwan iyo hawlwadeenada xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada puntland intaas waxaa sii dheer mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo aniga oo wasiirka aan ugu horeeyo wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada guddoomiyaasha gobolada waxbarashada guddoomiyaasha degmooyinka kormeerayaasha dhammaantood waxay sameynayaan korjoogteyn iyo kormeer goobaha iyo xarumaha uu ka socdo imtixaanku si ay usii korjoogteeyaan shaqadu sida ay u socoto
wasiir waxaan ugu maqaalaa inay jiraan arday laga reebay inay imtixaanka galaan maxaa sababay ardaydaasi way jirtaa ilaa boqol iyo shan iyo soddon arday weeye boqol iyo shan iyo soddonka arday laba sababood ayaa keenayay labadaa sababood waxa weeye fasalada ay hadda fadhiyaan oo fasalka afraada weliba ardaydaasi ma ahayn ardayda dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad waa ardayda dugsiga sare ee fasalka afraad markay fadhiyaan ayaysan si saxa kusoo fadhiisan laba sababood awgood mid in bedelo aan sax ahayn ay ku fadhiyeen oo ama iskuuladii ay joogeen iyo goobihii waxbarashadu ay iska fadhiisiiyeen ama iyaga laftirkooda suuqa ay kasoo samaysteen bedel been abuura oo ay yidhaahdeen meel heblaan kasoo bedeshay ama iskuul hebel baan kasoo bedeshay taas waxay ahayd sabab ka mida sababaha oo bedelkaas oo aan saxnayn tan kalena waxay ahayd iskuulka laftirkiisa ardadii dhiganaysay inuu fasalkii inta ka bootiyo fasal kale uu fariisiiyo marka arday kasta oo fasalka afraad fadhiya waxaa shardi lagaga dhigay inuu yahay arday si saxa usoo gudbay shahaadadiisii fasalka sideedaad haysta xogtiisa waxbarashadu ay sidaa u taxan tahay ilaa iyo fasalka koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dugsiga sare marka
marka arrintaas waxaan ku xalinay ardayda lasoo bootiyey oo sida khaladkaa loo soo bootiyey oo dugsiga uu dhiganayay uu bootiyey completely iyada waxaanu nidhi imtixaanka ma geli karaan waa inuu sanad dib usoo qaataa sanadkaasna waxaanu go-aan kusoo saarnay dugsiga uu wax ka dhiganayay maadaama isagu sababta uu lahaa oo fududeeyey arrinta inuu halkaas sana uusan wax lacaga ka qaadinin ardayguna bilaash uu ku dhigto si aanu u xaqiijino ardayga waxbarashadiisi inuu dhamaystirto nidaamkii tayada waxbarashadana aanu ilaalino oo aysan u dhicinin laba arday oo isdhinac fadhiya in midna waxbarashadiisii uu toos usoo dhamaystay midna uu soo boodbooday oo fasalada uu kasoo booday marka ardayda kale oo sababta imtixaanka looga reeba ay tahay bedel aan sax ahayn iyaga waxaanu go-aaminay in la hubiyo ardaydaas meesha ay kasoo bedesheen xogtooda waxbarasho fasalka saxda ah xogtiisa waxbarashada markii la baaro soo baxdana la fariisiiyo iyadoo la tixraacayo meelaha uu kasoo bedeshay xogta uu wato iyo meelahaasoo xiriir lala sameynayo xafiisyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo arrimahan u xilsaaranna ay shaqadaa qabanayaan sidaasaanu go-aanka ku gaarin wasiir inta badan waxaa jiray khilaafyo xiliyada imtixaamaadka ama xiriirkaba puntland iyo dowladda federaalka ah ma wanaagsana sanadii u dambeeyey marka maxay caqabad ku tahay ardayda u baahan shahaadada dugsiga sare ee puntland ku dhamaysta iskuolka arrintaas waxaan isleeyahay hadda culays weyni kama jiro xilli sii horeysay ayaa waxaa jirtay ardaygu markuu ka baxo dugsiga sare oo uu dhamaysto oo imtixaanka shahaadiga aanu anagu ama wasaaradda waxbarashada puntland ay qaado ardaygu ka baxo shahaadadiisa la siiyo state ahaan in laga xanibo shahaadadii federaalka ama wasaaradda waxbarashada federaalku ay ka xanibto laakiin xiliyo dhexe oo hadda aan filaayo aniga xiliyadii iga horreeyey inay tahay shantii sano hadda lasoo dhaafay dhexdeedii ayay arrintaas iska xalisantay qoladaasna awalba iyagaa dhinacooda ciladu ka jirtay ama xanimaadu ka jirtay way aqbaleen inay ardaygu mar hadduu imtixaankiisi dhamaysto shahaadadiisii uu qaato xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland ay tasdiiqiso inuu shahaadadiisii federaalkana uu heli karo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee puntland fu'aad abshir axmed oo u waramayey faadumo yaasiin jaamac oo joogta magaalada boosaaso hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan qaab cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga kenya madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa wada qorshahan oo ah hal qof hal shilin iyo hal cod kaasoo ah qorshe cusub oo haddii la ansixiyo ka dhigan in dakhliga dalkaasi lagu qaybsan doono tirada dadka ee ku nool gobolka taas oo saameyn taban ku yeelan doonta horumarka deegaano badan oo oomana ah faahfaahinta warkan waxaa uu jeer ka soo diray axmed xuseen
waqooyiga kenya waxay hoy u tahay bulshada ugu saboolsan dalka laakiin saboolnimada ayaa soomaalida gobolku ay ka dhigayaan inay sii kordhi doonto haddii la ansixiyo mashruuc lagu qaybinayo khayraadka uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagua iyo madaxda gobolka bartamaha kenya qaar ka mid ah madaxda soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ayaa cambaareeyey habka dhaqli qaybsiga ee la magacbaxay hal qof iyo hal cod iyo hal shilin waxayna ku doodeen in mashruucan ay dadka u kala qaybin doonto qaab qabiil madaxda gobolka ayaa madaxweyne ku-xigeenka ugu baaqay inuu tixgeliyo danta gobolka maadaama ay sheegeen in gobolkan yahay mid dhinaca horumarka ka dambeeya gobolada kale sidoo kalena la kulmay takoor waxyaaba badana baa ka qaldan fikraadda noocaasi horta qofka markuu madaxweyne ku-xigeen uu yahay waa in uu isku dayo inuu u hadlo sidii qof madaxweyne ah oo macnaha waxyaabaha maaragtay adiga aada qabtid amase aada aaminsan tahay oo gobol ahaan iyo qoys ahaan aada u qabtid in aad fagaaraha la imaadid ood maaragtay shicibka aad xiisa ku gelisid waa laga fiican yahay oo madaxweyne ku-xigeen wuxuu u yahay waddanka dhan uma aha mount kenya keli kuwa ku baaqaya in wax laga bedelo wadaagista dhakhliga ayaa ka codsaday guddiga qoondaynta dhakhliga inay isticmaalaan tirikoobka labada kun iyo sagaaliyo toban hase ahaatee guddoomiyaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha maamul goboleedyada ayaa sheegay in xogta tirikoobka labada kun iyo sagaaliyo toban ay tahay mid been abuur ah hor taala maxkamadda oo aan loo isticmaali karin in lagu qaybsado dhakhliga tiradan uu rabo inuu ku sallaysiiyo waxqaybiska waa tiro laisku hasto tiradan lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirikoobka waxaa la gudbiyey waxa la yidhahdaa household mapping household mapping waxaa weeyaan waxay xisaabeen waxay u malayn inay yihiin hoyga ka jiro kursi baarlamaan walba amase county walba marka tirikoobkan waa wax dadkii markiida dowladda hayay ay iska soo qorqorteen anaan is aaminsana madaxda noodistanna haddaanu nahay maxkamadaan ka taagannahay oo waa la ogsoon yahay inay maxkamad ku jirto arrinta tirikoobka bishii lasoo dhaafay guddiga qoondaynta dhakhliga oo loo yaqaana c r a ayaa bilaabay ka qaybgalka kulamo oo dadweynaha ee mashruuca afraad ee qaybsiga dhakhliga qaabka hadda jira oo ah tii saddexaad tan iyo markii la bilaabay awood qaybsiga dowladda sare iyo tan hoose ee sanadka labada kun iyo saddex iyo toban wuxuu dhacayaa sanad maaliyeedka labada kun labaatan iyo afar ilaa iyo labaatan iyo shan iyadoo la filayo in mashruuc cusub la ansixiyo dhiseembar sanadka soo socdo saldhiga afaraad wuxuu socon doonaa sanad maaliyeedka labada kun labaatan iyo shan ilaa iyo labada kun iyo soddonka intii lagu guda jiray kulankii ugu horeeyey ee c r a ay la yeelatay isbahaysiga dhaqaalaha gobolaha dhexe madaxda gobolka oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka ayaa ku baaqeen in khayraadku loo baahan yahay in loo qaybiyo sida dadka ay u kala badan yihiin khayraadku waxay ku saabsan yihiin dadka intaad dad badan tahay ayaad canshuur badan bixisaa oo dhakhli badan heshaa taasna waan ka shaqayn doonnaa hase ahaatee xildhibaanada iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin soo jeedin kasta oo la doonayo in wax looga bedelo habka loo wadaago khayraadka waddanka hadda wadaaga dhakhliga ee dowladaha gobolka ayaa lagu qiimeeyey tusmooyin kala duwan waxayna kala yihiin caafimaadka beeraha dadka adeegyada magaalooyinka beedka dhulka iyo heerka saboolnimada laakiin haddii loo bedelo tirada dadka oo keliya gobollada sida waqooyiga kenya oo ay ku nool yihiin dadka ugu saboolsan waddanka waxay keenaysaa in horumar la-aantu ay kordhin doonto heerka faqriga ee gobolka axmed xuseen v o a wajeer
deegaano ka tirsan gobolka howdal ayaa maalmahan laga soo sheegay in duurjoogta qaarkood ay haraad u dhimanayaan xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo biyola-aanta waryaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa arrinkaasi ka wareystay isuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee somalilan ee gobolka owdal cabdiwahaab xuseen muumin
waxaynu ku jirnaa wakti xagaaya aada iyo aadna u kulul yahay dhulku waxaanu ku jirnaa xilligii xeebaha laga soo xabaabaxayey sidaa darteed waxaa sababtay meelaha qaar ee ka fogfog banka meel biyo ay ka cabaani ma jiraan biyo la-aanta ayaana sababaysa mar in haraadka asi ku sababta ay u dhinteen inta badani wax xanuunana uma dhimin haraad baa lambar wanka ah deegaanada ugaadhaasi ay ku dhimatay ee gobolka awdal ka tirsan ee ay haraadka ugu dhinteen sida adigu aad tilmaantay waa deegaanadii waxa weeye deegaankaasi waa degmada luuqhaya waxaana weeye inta badan eriyada udhaxaysa kalowle ilaa iyo muxuu ahaayey karuure ayaa ugu badan waayo oo dhulkan kale highlandka degmooyinka kale waxay helaan inta badan dooxyo biyane saasayna ku badbaadaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan maxay ka qabanaysaa dhibaatadaasi haysata duurjoogta ee ay qaarkood haraadka ugu dhimanayaan deegaanadaasi hawey wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa iyo hay-adaha la shaqeeya inay u samayso xarumo biyisiile iyo xarumo cidda kaka go-aan ku xadgudubta ama wixii kuwii xanuunsada lagu daryeelo seerayaal baanu sameynaa seerayaasha wixii biyogu bixyaallo way ku badbaadaan sida seerayaasha libaaxle iyo duxunkaiyo ay ka midka yihiin balse waxaa iminka noo qorshaysan cawilka aan caawa ka hadlayna ee runtii iyo duurjoogta kaleba ee xeebaha karaadku ku hayo sidii aan biyo lahayn harimacadka dad badan oo ka ganacsan jiray deegaanadan gobolka awdal ayaa jiray maxaad ka qabateen ka ganacsigii harimacadka dad aad u qabateen see ma jiraa bishii saddexaad ee iminka ina dhaaftay iyo bishii labiyo tobnaad bal laba kiis baanu qabanay maxkamadda gobol qaar way naga do markaa maaraj bishii saddexaad waxaan u xukumnay hal hal sano saddex eedaysane oon kusoo qabanay degmada quljeed sidaa darteedna aan bahalkiina duurjoog harimacadkiina aanu geynay xarunta gawdiile labadaa kiis ayaa ugu waaweynaa uu jiray marka waxaan waana december iyo march bishan af labada kun bisha saddexaad labada kun afar iyo labaatanka waxaan rajayneynaa markaa in sidaa ay u yaraadeen muddadaa sanadkii horena ayna waxba u dhicin waxaan rajayneynaa cid kastoo dembiga dembiyada ka gasha duurjoogta iyo deegaankaba in lanoo soo xidhiidho wasaaradda iyo shuruucda kala duwane loogu talagalay ee laamaha amnigu ay hayaana waa diyaar xaggay ku wadeen markaa ayaad idinku isleedihiin dadka aad ku qabateen waxa ay ku wadaan waxa la sameeya gawaari baa lagu qaadaa duunyaa soo istaaga areada xeebaha degmooyinka kala duwan ee dhammaanba jamhuuriyadda somaliland haasta si khaasa gobolka labada kole xeebihiisa deetana waxaa la sameeyaa doontaasaa halkaa la gaarigalan gursirka lagaga wareejiyaa waxaana loo qaadaa carabaha
kaasi wuxuu ahaa aniraahde wuxuu ahaa cabdiwahaab xuseen muumin oo u warramayey haashim sheekh cumar good haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha ku tallaalanahay tusaalooyinkaagaan tixraacaya taladeyda adaa lahayd tristay iyo weliba aweys ay ahaayeen heestaasi ayaana u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo شال هل قتناداي لا تحت شال